hela jira meeshii cibaaradeedii baaban xataa dee soo saari kari waaye ama halkay dee ujeedadiisiya markuu hamishka labaad qabtay waxa uu xaafid baa marka hore iyo qolooyinkan kaleba waxay sheegeen dadkan wadcigu uu axaadiista mawduuca dejiyay barhkood dhibtu inay ugaba timi dad ama awlaadoodii ahaa ama si un ay usoo koriyeen oo calaaqo ula lahaa ama kuwii kutubtooda u qorayay ahaa oo kutubtoodii ku dhex daray axaadiis aantoodii ahayn isagina iskamuu dareemine axaadiistii buu wariyey halkaas hadda isaga ma samayn waa axaadiis lagu dhex daray kutubtiisii isagana sheekhadiisiina xadathanii fulan baa utaal ee marka khadkiisiiba u ekaado kutubtiisii u ku dhex jirto sheekh sheekhadiisii kamidana xadathanii fulan ay uga taalo xadiiskana kiisii maaha xadiis markii hore marfuuc ahaa may mawquufaba marfuuc lagaba dhigay mid mursal ahaaba musnad lagaba dhigay sidaasaana kutubtiisa loogu dhex daray ayaanu iska garana uu kuba wariyo rag saasa bar rag waaweyna kaba dhacday xamad ibnu salamaba la yidhaha nin rabiibkiisiaba waxyaala sidaasa kuba sameeyey bal markaa ragga waxyaalaha lagu sameeyey waxaa kaba mid ah dhibtu xaggaa ugaba timi sufyaan ibnu wakic kolleyna waxaa taala matniga mee sharaxa eegta sadarka saddexaad un marka xagga hoose lagaba tiriyo wa darbun waa nooc umtixinuu biawlaadin lahum aw waraaqiina halkaa daraaqiina baa idiin taale wow weeye daalku sharaxaan sheegaya noocna awlaad baa lagu imtixaanay ay leeyihiin ama kuwa waraaqin waraaqinku waa ka naasikhay dee kitaabka wuxuu qoreeyey axaadiistiisa qori jiray markaasay axaadiis kutubtoodii ku dhex dareen isna iskamuu garan sida cabdillahi ibni moxamed ibnu rabiica halkaa hoosu deeta qabtay ninkan mucalliqe waa ka sufyaan ibni wakiic ibn ljarax cibaaradu waa saliim oo wakiic ibnu ljaraxna waa imaamkii sufaanna waa nin caalim ahaayo uu dhalay oo tirmidi iyo rag le u sheekhi ah dabaqada ibni maaja iyo tirmidi iyo sheekhyadooda kaba mida ee laakiin nin waraaqiisa ahaa isagu inankiisu ka dhigaya kollay inankiisii ma ahayn ayaa ay wax kaga dhaceen oo waxyaalo culimadu xataa way u yimaadeen abu xaatim iyo raglaa u yimi oo yihi war cilmigii aabbaha baa kugu filan iyo usuushii haddii kaa lasoo dhaafana adigu rixlo fiican baad lahayd oo cilmigaagina cilmi badan buu ahaa waxaana jireen ninkana iska eri dee nin ay u magacaabeen ninkaasba uba yeedho haddaad doonto oo taa iska jiro intuu yihi waa haddana halkii hore un kaba waday oo wixii aanu iskaba dareyn wax lagu dhex daray laakiin halka dhibaatadu ka dhacday waxa weeyaan markuu soo naqlinaya ibnu xibaan walow aan ahayn anuu kitaabka uu kaba soo noqonayo almajruuxiin lakin de cibaaraadkiisa kutubta inoogu taala sira calamna walaabay ku taala misan lictidaal bay ku taala tahdiib tahdiib iyo kutubtii soo wada naqlisay sufyaankan u tarjamaysoo dhan ayaa muxuu yihi kana shaykhuna wakiicun waa cibaaro khada weyna ood u qaadan karta ninkai aan dee aqoon rag ulahayn inuu sufyaan ibnu xibaan wakiic uu sheekh u ahaa awowgiina muu arag iska daa isaga iyo aabihiitoona awowgiina wakiic ma soo gaadhin oo mama arag sufyaanna waxa weeyaan isagana dee ibnu khuseymu soo gaadhay baa soo gaadhay isaguna aad u sufyaan ay u kala dheer laba boqol iyo toddobiya afartankii baa sufyaan ibnu wakiic dheg halkaasi markaa waxay cibaaradiisu waxa weeyaan kana sufyaan ibnu wakiicin shaykhan saduuqan faadilan cibaaradu saasay ahayd cibaarada kutubta inooguba sugan ee ibnu xibaan kana waxa weeyaan imika sufyaan bnu wakiicin shaykhan faadilan saduuqan ee halkaa shaykhuna wakiicba shaykhan faadilan wakiican marka laakin maxaa dhacay factory biwaraaqi intan wahuwa ibnu sufyaan anigu waa horta waa khada maxdiya dee sufyaan wakiic buu kaba dhigay inuu dhibto ay kaba timi halkan ninka meesha ay wax laga sheegay culimada waxaan ay ku sheegtay waa sufyaan kaas bay kuwa timeen wakiic isagu waa imaamka matqinka ee xaafidka ah isagu dabaqada sare culimada kaba mida marka iidankiisi sufyaan bay waxaana kaga yimaadeen maaha waraaqan uu lahaa sufyaan ibnu wakiic oo nin barhkood ay yidhahaan magaciisa qurduba bal hadday dabdigu kaa yahay waayo wax dabdinaya maan arag ay magaciisa kuba sheegeen ayay dhibtu kaba imanaysay oo cibaarada ibnu salaaxna iminka isagaa bayna qawseynka geliye fabtuliya biwaraaqihum bayd waxaa lagu imtixaanay kii dee naasikiisa cibaaradan faxaka fasaara beriya liabihi bihi taas anigu maan fahmin ba waxay dee halkay tahay qaladku siu yahay laakiin culimadu cibaarada inoo soo naqliyeen muxuu ahaa kana sufyaan ibnu wakiicun shaykhan faadilan saduuqan ilaa anahu ibtuliya biwaraaqa suuin siday kaba cabireen wa kana yudkilu calayhi lxadiisa markaasuu xadiis aankiisii ahayn ayuu kutubtiisa kuba darayay cibaaradan faxaka fasaara beriyana kolley waa wahuwa ibn sufyaanna waa khada iyada maxdiya inta kalena halkaas waa dee sheegay bal inta yar muhimka waayo haddii kale si kaleo aada ayaa loo qaadan lahay waxyaala kalea kaba dhalan lahaa bal aan beydkan yar wajawasa tarqimay waqtigii uu dhacay insha allah waan israacin doonaa casharka dambe laakiin waxaan leeyahay casharka waa iska koobnaado u fiican yahay dee waa cashar dheerba marka la eego sharaxiisa aad buu muhim u yahay mawduucan inaan suuraysano si aan bal dee inagina aan uga digtoonaano dadkii kalenaba aan ugaba digi karno intana kuma filo oo kuma fila dawaabid caamo dubarato waa dawaabid caamo uun ee xadiidka mawduuca marka la doonaya in la ogaado dee kutubtii culimadu ay kuba khaas yeeleen ee mawduucaadka ay ku ururiyeen kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba way leeyihiin kuwaasoo u ruuxu in badan daalacdo si akhbaar badan oo kuwa mawduuci ay dee isagii uu xifsisnaado ama uu hayo ama calaqal uu ogaado marka uu maqal uu garan karo taas bay tahay halkan waxa weeyaan waa sideebaa mawduucu ku yimaadaa seebaa lagu gartaa dadka dejiyey maxay u dejiyeen waa umuuro saase wixii tadbiiq ahayd ee boqolaalkii iyo kumayaalkii xadiis ee mawduuc ahay dee meesha inooguma sugna misaal misaal yar mooyaane marka taasi maxay keenaysaa marka waxaan uu ruuxu dambiyo hagaag u fahmo inuu kutubta cinaayo weyn uba yeesho kutubtaa yaryarna kuwooda ugu nafci badanba waxaa kaba mida kitaab la idhaha almanar wamunif oo ibnulqayim leeyahay si ugu nafci badan yahay waxa weeye isagoo qayb badan oo akhbaarta mawduuca dhigaya haddana arrintiisa waa arrin dawaabid wuxuu ka odhanayaaba baabka caynkaasa wax xadiis oo sugani kuma jirto baabka caynkaas walow dhibaata ay taa kaba timaado kolkol iyadoo xadiis jiro dee yar marka la qaacidaynayo laleeyay waa taas shaad uu yeelan karo iyadoo baabkii ay wax jiraan haddana kolkol idlaaqan uu soo gelayo haddana habbuu dhiganaya waxa baabka caynkaaso marka dambana dee amsil uu dhiganaya dee kuwan kutubta caliyulqaari labadiisa mawduucaad almasnuuc iyo kan kiisa ka ron alasraar alasraarka oo kaba cabira iyo iyaguna mufiid weeye dee kutubta waaweyn ee barhkood aan tilmaamaya wallahu subxana watacala aclam
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي ترهيب والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلا تنصرت ويعرف الوضع بالإقرار وما نزيلا منزلته وربما يعرف بالركة قلت استشكلا السبجي القضع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب فلا نرده وعنه نضربه وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا بالراو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإقرابي إذا ما استغرب ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفن في مئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد waxaan ku soo jirnay bal mawduucii ama noocii mawduuca laguba magacaabayo ficlan iyo xaqiiqa ahaan isagu axaadiista aan kaba mid ahayn oon xadiis ahayn oo wax beenaba waxaa halkan loogu sheegayan aan dee bal markaa loogu soo arooriyaan wacda xadiidka dhexdoodana waatan hore usoo sheegnayba marka waxay noogu dambeysay qolooyinkan wadaacinta ama iyagu waxyaalahan beentaa samaystaa inay qayb qaybo kala duwan leeyihiin ama anwaaca yihiin oo macnaa ujeedooyinkooda ay u samaysteen waxaan ay beentan ay iyagu samaysteen un ay rasuulka ilaahay ugu nisbeeyeen baa xataa u badheedheen ee waxaasi qalad ahaan ugaba dhicin ayaa dee ahdaaf kala duwan bay lahaayeen ay leeyihiin marka dhib badan xagga asayno wixii ay lahaa rumaynayaano bal hadalladoodan ay qiimo siyaadaa uga yeelayaan oo dee markaa waa laga aqbalayaa dadkiina waxa weeye sibay kuba dhex faafaysaa kuwa ugu dhib badanna waa si aynu soo maray iyo bal umuuro taasuu yar dheereeyey bal markaa waxaana shalay uu inoo soo sheegay macnaha uu ku yimi waxaan dee horta iyada ficilkaaba xaaladu waxaan diinba ahayne balse iskaba daayo w in la caddaynayo mooye inaanay banaanayn balmaray imika bedkan horena wuxuu inoogu sheegayaa qolooyinka haddee mubtadicada ah ee iyow kuwaas dawaa'iftooda barhkood oo suurooyin le bal hadduu macnaha ma mawduuc mawduucyada kamida ku tacalluqsan yahay waxani waaba la dejin karaa si buu sheegaya wuxuu ihi wajawasa waxa ban way baneeyeenoo alwadca macnaa alwadca fi lxadiisi waa wadcigii xadiiska dhexdiisa ahaaday ama dejintii la dejinayay axaadiis aan raadiyo asaltoona lahayn taas way baneeyeen cala tarkiibi calaa wajhi tarkiibi loo dejiyo markaa tarkiib dadka daacaadka iyo cibaadaadka la jeclaysiinayo oo fadaaisha iyo sawaabka ay leedahay loogu sheegayo taas wejkeed in loo dejiyo xadiis waxay way baneeyeen qowmu bni karaamin ninka ina karaam la yidhaaho qoomkiisii waa asxaabkiisii waa daa'ifa mubtadica kaba mid ahayd oo ninkan maxamed binu karam oo nin mubtadica oo mutakalimiintii kaba mid ah isyada u nisbo sheegaysa ama dee nixradiisiiy wixii uu la isagu ikhtiraacday ama hawadiisii ahayd haystay weeye haddaba qoomka ina karaam eestay inta badan ama ay dee mashhuurka ah kaaftana in la fadxiyo ra-dana la shiro si aan aqreeyo weeye walow dee la yidhaaho marka la eego waddankiisii dadkaas carabkooda iyaga waxaa ku badnaa ibnu kiraam inay odhan jireenba bal haddaba ina karaam qowmkiisa ayaa taa baneeyey iyo wa fi tarhiibi maaha tarkiibun tarhiibka fiigiisa marka wixii loo dejiye calaa wajhi tarhiib ciqaab iyo waciid adagoo laysu sheegayo oo macaasidan iyo dunuubtan iyo waxyaalahaas bal marka la sameeyo kaba imanaysa si dadkii looga dheereeyo macaasidan loo cabsigeliyay uga fogaadaan marka ciqaabta iyo waciidka iyo waxaa kuga soo arooray looba sheego bal taas in loo dejiyo axaadiis iyada kol haddii aanu wax la xalilayaa jirin wax la xarimayaana aanay jirin oo xalaal iyo xaaraam xaggeed aanay ahayn ee arrintu ay tahay in khayrka dadka in la jeclaysiiyo macsiyadana laga dheereeyo ama waciid sheegitaankii ama wacdi mucayana sheegitaankii taas bay baneeyeen iyagu laakiin dee horta wacdigan iyo waciidkan waxyaalahan manduubaadka ah ee mustaxabaadka ee kaba imanaya fadaa'il alacmaal iyo waxaa makruuhaadka iyo wixii lamid yaba dhammaan waa wada xukun sharci ah axkaamta sharciga ayuunbay kaba mid yihiin shareecadeedna ilaahay subxaanahu watacaala waa taam yeelay rasuulka ilaahayna wuxuu yidhi ba dee taraktukum cala almaxajati albaydaai laylahaa ka nahaariha laa yasiqu ila anha canha ilaa haalik oo shareecadu mahasta dee waxyaalahan kale maantaan arkayna nin doonayo wixii uu socodsiinayay iclaanaad kala duwan iyo dicaayaad inta badan dee waxa weeyaan ay ku sugantahay mubaalaqaad iyo waxyaalahaas u baahan si loogu socodsiiyo dadkii loo jeclaysiiyo dadkii ay u bartaan shareecadii iyadii been in lagu socodsiiyo oo beeni ay xoogeyso iyada taasi ina dee ma jirto xaggeeda maaha way uma baahno bal markaa xukumka sharciguna ma kala duuna eede waa taasi waa ibtidaacoodii iyo waxyaalihay laba yimaadeen waxbaabay laba midina kuwa iyagu zuhaada ahaa ama dee barhkood sa aynu soo maray sida fadaa'il alqur'aan iyo umuuraha fadaa'il alacmaal iyagu akhbaar isaga samaystay iyagoo qaradkooduba yahay dadka aa khayrkan ku jeclaysiisiinoo ilaahay ay ugaba dhawaateen kuwii un baabay laba mid yihiin wajawaza waa baneeyayoo alwadca dejin fi lxadiisi xadiidka figiisa ahaaday cala tarkiibi calaa wajhi tarkiibi waa jeclaysiin khayrka dadka la jeclaysiiye wejkii loo dejiyo oo macnaa waxani uu yahay waxyaalo fadaa'il alacmaalun ah qowmbn qowmu bni karaamin ina karaam qowmkiisii baa baneeyey kaas laakiin dee waa taa waxyaalihii ay bal xujo kaba dhigteen iyana xagga hoose shaarixu iyo xataa haamishka oo si yar dheereeyey baa anigu ma yar qaban karaya waa eegan doontaan oo dee xadiis ay daliishanayaanna inaanay culimada daliil uguba sugnayn bal ziyaadada ay daliishadeenna ziyaado aan jirin ay tahay ama dacfigeedu nihaayo gaadho adigo aan ictibaar lahayn xataa hadday sugnaatana macnaha aan keeneen ayaa marka la isku daro sharaxa iyo hamushkay noogu wada sugane waa eegan doontaane oo bal markaa taas bay baneeyeen dheh wafi tarhiibi ay wafi wacalaa wafi tarhiibi wey tarhiib iyo cabsigelin dariiqii iyo wejkiina in wax loo dejiyo si dadka macsiyada looga joojiyo ama looga dheereeyo taasna way baneeyeen iyaguna labada deebna waataan soo sheegno wadcina guud ahaan waa isla xukumuun werina guud ahaan waa isla xukum kol haddaan la cadaynahayn wlwaadicuuna bacduhum qad sanaca wuxu uhi walwaadicuuna kuwii dejiyey akhbaartan mawduuca bacduhum barhkood qad sanaca waa sameeyey hadalkan uu xadiidka kaba dhigay min cindi nafsihi naftiisa xaggii oo xaggiisun buu kalaba yimi wa bacdun badhna iyo kaba midina wadaca waa dejiyey kalaama bacdi alxukamaa'i oo wasanka daraaddeed baa loo gaabiyey oo hamsadii aan loo sheegina maka dee wax inagu kelifayaa ma jirta qasrigii kalaama bacdi alxukamaa'i raggii xukamada ahaa hadalladoodii xikmadu ay kuba sugnayd ee lagaba soo naqriyey ayuu dejiyey oo uu dhigay fi fi lmusnadi xadiidkii marfuuca ahaa oo taas buu dhigay wa minhu noocun waa meel kale u bilaabaya oo beydkan iyo shadriga wuxay noogu sheegayaan wadaacintii iyo ahdaaftoodii bal wax kamida waan soo aragnay wixii kalena sharaxa bay nooguba sugnaayeen waana tan kuwan wadaacinta ama iyagu waxyaalahan dejiyey markan ay khabarkan dejinayaan maha uun dhammaantood inay iyagu hadalkii ay xaggooda kaba samaysanayeen barhkood hadal iyagu ay ikhtiraacdeen ayay sanad u yeelayeen oo rasuulka ilaahay sidaa ugu nisbeynayeen oo taasi way jirtay kuwa qaarkood iyagu hadallo xikmad ahaa oo marka sidooda loo eego dee hadal caadi oo toosan oo sawaabo ama saxiixa ah oo ama dadka xukamada hadalkoodii ah ama asxaabtii ilaahay asxaabtii rasuulka ilaahayba da wixii hadallo fiicnaa ee dee waxa weeyaan lagaba soo naqliyey ah ama dadkii kale sulaxada iyo zaahiliinta hadalladoodii deebu wacdiga iyo mawcidadiiyo waxyaalahaasi kuba sugnaayeen ama khabar marka horeba israa-iiliya oo wixii israa-iiliyaadkiia umuurahaasay sanad u yeelayaan oo markaa hadal isagoo xaggiisa kala yimi maaha ee isagaa sanad u yeelaya hadal hadalku sidiisa marka la eego bal markaa uu yahay hadalkaa xikmada leh oo kale ama nin xakiima haba yidhaaho ama nin saxaabi ha yidhaaho ama taabica ama xadee juhada iyo culimmadii kamid haba yidhaahe sidiisa waa hadal dee sawaaba oo dee caadi ah oo wax maxduuro xagga sharciga ku sugan aanu jirin ee dhintu waxay kaba imanaysaa dee waa nisbayntan la nisbaynayo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddaba kuwa sidaasay ahaayeen kuwana iyagaa xaggooda kalaba imanayay sharaxana waxay nooguba sugan bal usoo qaatay taas hadalkan xukamada oo kale xubu dunyaa ra-su kuli khadi kulli khadiicatin adduunyada oo la jeclaadaa waa dembi kastaba waxa madax u ah oo dee ruuxii adduunyo jeclaaday dee waa kaa waxa weeyaan aakhiro waa iska iloobayayo adduunyadii ayuu dooranayaa fa ama man daqa wa aasara alxayaata adunya aasiisaarkaasuu soo gelayaa noo kale aduu jecel yahay oo noloshii adduunyo doortuu ka doorto noloshii baaqiga ahayd bal haddaba xub dunya ra-su kulli khadiya waa hadal kollay macnaha looga jeeday iyo waxyaalaha sida dee markaa isaarka nolosha adduunyo si aakhira lagaba doorto dee markaa ruuxi duqyaan iyo xumaan iyo inuu hamigiisu tanun kuba koobto oo aakhiro aanu uba shaqaysan oon u camal falin oon waxaan usii diyaarsan baa meeshii ka dhalanayso markaa dee khadaaid sidan oo kale waaba noqonaya laakiin hadalkan baa meesha dee waa ah rasuulka ilaahay ma yidhi mise ma odhan taasba weeyo maaha macnuhu hadalkani waa saxiixo dee xadiis buu noqon karaaba hadalki isagoo saxiixo macno saxiixa ayaa dee waxaa la diidan yahay nisbadan rasuulka ilaahay loo nisbaynaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal haddaba kaa buu leeyahay malik ibnu dinaar hadalkii weeye waa la yidhi oo ibn abi dunya saa wariye sida sharaxa bay nooguba sugan waxaa kaloo la yidhi waa kalaan nebi ciise hadalkii ayuu ahaayo waa israeliyaad buu markaa isagina noqonayaa bal markaa dee xadiisna waa lagaba dhigay rasuulka ilaahi loo tiiriya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa kii waadicae maanta waxaan dejiyey ee rasuulka ilaahay u tiiriyey hadal xaggiisii kalamuu iman ee hadalkaas oo sidiisa kale dee macnihiisu aanu macno baatila ahayne macno saxiixa yahay macnihiisu marka waxa looga jeedo ayuu soo qaatuu xadiis kaba dhigay bal dee qolooyinna wax bal markaa xadiiskan rasuulka ilaahay dariiq loogu tiiriyo dariiq keliya la hayaay oo ah xasanulbasri maraatiishiisa mursal uu kaba dhigay inta badanna waxay idhahaan xasanulbasri cid kastaba waxbuu ka warin jirayo waxbuu kaba warin jira marka maraatiishiisu maxoog ma laha waayo ragga maraasiil haba wariyeen inta badan dad siqaadan wax ka wariyeen cid kastaba wax kaba warin mursalkoodu mursal xooglu noqonaya isaga se cid kastaba waxbuu ka qaadan jiray idhaahaan oo markaa maraasiishiisu wixii uu isnaadiye mooyaane wixii uu irsaaliya barhkood baa kaba cabire sharaxay idinku sugantahe shibu riix waa dabayl oo kaleo dee dabayl lama cuskan karo lama ictimaadsan karo saas oo kale weeye walow bacdigood sida cali bnu madiiniya ay ammaaneen maraasiishiisa oo ay barhkood leeyihiin xadiidkan wax dee mawduucnimo daliil cadoo loo hayaa ma jirto bal kaaba weeye oo hadalkaas buu xadiis lagaba dhigayaa sida dee imaka kakale idinkuba sugan iyadna kutubta hadalada lagaba almacidatu baytu daai walximyatu ra-su dawaa o kale caloosha waa hoyga cudurka isdhowritaanka la isdhowrayaana waa dawada madaxeeda oo iyadoo ruuxu isilaaliyo ximyadii taasna waa nin xaris ibnu kalaada la odhanayay oo carab ahaay oo dhakhtar ahaay oo reer saqiif ahaa islaamka waa soo gaadhay laakiin ina ma hayno inuu islaamay riwaayadka qaarkoodna waxaa kuba yimi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sacd ibn abi waqaas oo xanuunsanayay inuu u diray isaga si uu baldee nin dabiibo ayuu ahaaye uu eego xanuunkiisana uga daweeyo ee laakiin islaamnimo u islaamay asal ahaan maba hayno ninkaas buu hadalkiisa yahay dee kutubta qaarkoodna ama kutubta debiga ha noqoto ama kale waxa weeyaan rasuulka ilaah iyadoo loo tiirinayo ayaa kuba sugan taas de sida kalena waa wax tajribo iyo taas oo macnihii maaha macno laleeyahy waa been cad oo aan macno intani hadal baatil oon macno lahayn de waa hadalkii o isago iska caadiyo sidiisa u saxiixa nisbadan rasuulka ilahi loo nisbeeye dhibka kaba imanaysa sida culamaa d culamaa ummati kambiyaha bani israail oo dee aan maqalo macnihiisu waa macno saxiixa oo dee xadiidkii ahaa kanat banu israaila tasuusuhum اlambiyaa kulama halaka nabiyun dee waxa khalafahu nabiyun aakhara maqaama maqaamahu nabiyun aakhar oo kale marka nebi halaagsano nebiga halkiisii imanayay oo shareecadii nooleynayay oo saasay arrintoodu ahayd oo ambiyadaa maamulaysay iyagoo dee diin ahaana ku hogaaminaysay kolka nebi dhintada nebi kanuun baaba imanayay xadiidkaas buu macnihiisii kala yeelan oo waama waxaan kaba faa'iidaysanaynayoo culimadan ummaddani ee nebi damboo soo baxayaa ma jirtee iyaga ambiyadii reer bani israa'iil wixii ay laba iman jireen oo tajdiidkii diinta iyo ilaalinteedii iyo faafinteedii iyo taas oo kale ayaa waxa weeyaan ay ku kacayaan oo maqaamkoodii bay joogaan oo macno waa macno caadi ah laakiin nisbada rasuulka ilaahi loo nisbaynaya ayaan jirin oo dee culimada ay xukmiyeen inuu mawduuc yahay aanu asal lahayn oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aanu odhan waana hadal wacdi ahaan lagu maqlo kutubta qaarkood dhaco taas oo kale haddaba kuwa iyagaa samaysanaya kuwana hadal caadi ahaay oo saxiixay soo qaadayaanoo markaasay sanad u samaynayaan rasuulka ilaahay bay u tiirinayaan tan walwaadicuuna kuwii dejiyey akhbaartu bacduhum barhkood qad samaca waa sameeyey min cindi nafsihi bacna kalaaman nasabahu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam min cindi nafsihi xaggiisuu kaba samaystay wa bacdun badhna iyaga ka midina wadaca wuxuu dhigay aliftu waa lilidlaaqun labadabe kalaama bacdi alxukamaa raggii xukamada ahaa bacdi alxukamaa'i raggii xukamada ahaa ama waxay saxaaba ha noqdeen taabiciin dadka kale xikmada lahaa israa'iiliyaad haba noqotee hadalkoodii buu dhigay fi lmusnadi xadiidkii marfuuc ahaa oo macnaa sanad buu u yeelo marfuuc buu kaba dhigay wa minhu waxa ka mid ah mawduuca nawcu nooc baa ka mid ah oo wadcuhu dejintiisan la dejiyey lam yuqsad aan loo qasdin oon loo badheerin kuwaa hore raggu way u badheerayeen waxaa samaynayeen naxwu xadiidi haabitin wadalika naxwu xadiidi haabitin wey ninka haabit la idhaaho xadiid ibnu muusa xadiidkiisiiba weeye ahaa man kasurat salaatuhu bileyli xasuna wajhuhu binnahaar ninka salaadiis ay habeenkii badnaato ee tahajud badan ee tukanaya ama habeenkii kollay salaad u kacaya wejigiisu waa dhalaalaayo waa iftimo waa nuuraayo maan wejigiisa maalintii fiicnaada macnaa cibaadadan iyo daacadan iyo tan ayaa waxay keentaa dee nuur iyo dhalaal wejigiisii nuur dee laga dareemo taasoo kolleyna waa shay iska maxuuda taasi alxadiisa macnaa akmil adigu taam yeelal xadiisa waa anigaa taam yeelay wahlatun wahada kaasna ama kani wahlatun waxa weeyaan waa kaflo ama qalad qalad iyo qaldo ka dhacay ninkaas saabit ibnu muusa oo sara saraayeysho ujeeddadu gudubtay oon isagii ku koobnaane faaftay oo dad kale u gudubto dad badani ay ka wariyeen isagii xadiistaan ugaba wariyeen bal taasun sheekhu halkan raximahullahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa wadcugu dee waxa uu badan ee uu ku yimaadaa waa camdi loo camdiyo waxaan ogaan loo sameeyey waxaa kaloo dhacda kolkol wixii wadcigii inaanu camdi uba dhicine sahwi ruuxii aanu uqastin rasuulkii ilaahay waxaan jirin u nisbe aanu lahayn bal hadduu isleeya waxani waa saa ka dheeraan lahaayoo ruux caadiya ayay kaba dhacaysa ee waxa qalad ahaan u dhacay iyo markaa qalad ahaan u dhacay inuu yahay kii misaalka uu inoogaba dhigtay waxa weeyaan lafdigan oo man kasura salaatuhu bileyla xasuna wajhu binahaari xadiis marfuuca lagaba dhigay waxaanay culimadu leeyihin xadiis marfuuca maahae waa nin shariik la yidhaha hadal uu lahaa weeye arrintanna waxay u dhacday sahwi ee umay dhicin ama umay waa moodashun bay u dhacdeen umay dhicin in loo badheedhay waxaanay sa sharaxana uu inoogu sugan yahay ay culimmadu yidhaahaan dee markaa saabit ibnu muusaan baa waxay uu yimi nin shariik la odhanayo oo qaadi ahaa oo axaadiis yeedhinaya majliskiisii buu yimi iyadoo la fadhiyo oo dadkii kalena ay la fadhiyaan iyo asxaabtiisii xortiisii ahaa oo axaadiistii uu sanadkeeda markuu sheego matigiina raacinayo dadkii u yeedhinayo laba qoranayo ayuu soo galay saabit muusa soo galay ee shariik bnu cabdillahi alqaadi buu soo galay markaasaa shariiknimaka waxay yidhaahaanba markaa wuxuu lahaa xadathana alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam matnigiina muu sheeginoo dee waxaa la arkaa inuuba aamusay dadku way qoranayeeno si loo qorto markuu halkaa marayo sanadkiina maqlayo saabit iyo dee qaala rasuulullahi laakiin wax matniyana aanu maqlahayn buu soo galay markii uu arkay saabit oo nin zaahido ahaa caabidna ahaa weli matnigii xadiiskana aanu sheegin ayuu hadalkan yidhi isagoo isaga ula jeeda ah man kasurat salaatuhu bileyla xasuna wajhu ibnaaro macnaa dee had iyo goor dadka cibaadada iyo daacada badan ama taqwada leh siimahan dee waxa weeyaan wejigoodii kaba muuqdo siimahum fii wujuuhim ee calaamada dee taqwo iyo nuurkaas dee waxa weeyaan taas lagaba dareemo weeye oo tii markuu arkay ayuu hadalka yidhi man kasurat salaatuhu bileyla xasuna wajhu binahaar saabitna waa maqlayaa sanadkiina uu maqlayay wuxuu saabitkii hadalka loola jeeday u qaatay sanadkii uu maqlay matnigiisii kani inuu yahay markii uu meeshii majliskii lagu kala tegay isagii muxuu warin jiray inuu yidhaahaba dee sharik xadahanaa sharik cama can sharik isagii baa sanadkii soo galay can ilacmash can abi sufyaanalaatu bileyla xasna w hadalkii loola jeedaa xadiis marfuuc oo sanadkii uu maqlayay si buu ku faafay oo uu kuba shuhroobay mudrajka ku daray maka sanadkaa la sheegay ayay tani mudqotay oo qaybihii mudrajulisnaadka ayuu kuba soo daraysaynu soo marray bal labada xaalaba dee waa mawduuc aan loo qastinna waa la halkan misaalo ay kaba dhigtaan halkaa mudrajkana barkood noocan way ku soo arooriyaan ee xaasilkii laakiin qisadu taa weeye balkaasna mawduucuu kaba mid yahay wa minhu waxaa kamida nawcu nawc nawcaasoo wadcuhu dejintiisan la dejiyey ee rasuulka ilaahay waxaanu odhan loo nisbeeyey lam yuqsad aan loo qasin oo wax dee loo qastooo loogu talagalay oo camdi loo sameeyey aan ahayn wadalika naxwu xadiidi saabitin ninkaas saabit ibnu muuse la yidhaah xadiidkaa isaga xaggiisa lagaba wariyey dad kaloo dee kuwa dacafada ahna ay dee shariig kaba wariyeen isagoo iyagii meesha kaba saaro isaga ay leeyihin waa dee sariqada taa ay odhan jireen ficilka caynkaasay sariqa yidhaahaan ama iskubedelka caynkaase bal markaa taas waxa weeyaan xadiidkiisiiba weeye man katara salaatu bileyl xasuna wajhuna binahaar alxadiida taamyeel wahlatun waana wahlo wahalkuna wahila wahalan macnaa waa qarida qaladan unbuu la macno yahay waa qalad iyo kaflo dee dhacday isaga kaba dhacday
kalena sharaxa inooguma sugnayd ama intoodii muhima soo sheegnay mawduuca asaaliibta ay adeegsadaan barhkood nooga gelaya abiyaadan yaanu dee dheerayninba iyagiine waa markaa bal waxyaalaha amaara ah ama calaamaadka garan karo mawduuc garan karo taas buu inoo wuxuu ihi wayucrafu waa la garanayaa alwadcu wadcigii waxaa lagu garanayaa insaadayno la aqriayo dee bayt ahaan loo aqriayo xarakadeedii taxtaysinaynayo bil iqraari waa qirasho uu qirtay kii waa waa lagu wamaakiina waa lagu garanayaa manzila la dedejiyey manzilatahu manzilata aliqraar ninkan waadicii muu qiranba ee laakiin iqraar buu kaasi ka dhigan yahay oo mansiladii iqraarkuu yaalaa kaasna waa lagu garanayaa wa rubbama la arkay waxaa kaloo dhacdaba yucrafu in laguba garto tirika tiriko waa dacfiga laftigiisu laftiga daciifa oon fasaaxo lahayn uu yahay oon ishaysan oon rasuulka ilaahay hadaladiisii u munaasibkahayn ama aan dee marka aan u ekaynba shabahahayn ama dacfi macnawiyo waxyaalo isburinayo ayuu kulansanaya oo mutanaaqidaad iyo waxyaalo saasa bal taasna waaba lagu garanayaa qulto soo aragnay nuuxa ninka nuuxuljaamic la odhanayay xadiidka fadaa'il qur-aan iyo ninka suuradda aqriya fadligaasuu leeyasu leeyahay oo suurada qur-aankana uu kuwa dhameeyey iyo xadiidka kale ubayi bal xadiis maahay dee ubayi lagaba warinaye isaguna suuradaha qur-aanka oo dhan fadligiisa fadli ay leeyihiin uu kuba sugnaa kutubta tafsiirkaana barhkood ha soo googooyeene kuwa suuradda intaanay bilaabin sheega iyo kuwa dhamaadkeeda sheegaba ay leeyihiin oo dee kolley baydaawi iyo sanakshari iyo sacladi iyo waaxidi iyo qolooyinkaas waxyaalaha ay soo aroorinayaan qeybtaasay uga wada badan tahayba walow dee kitaabkaa sanakshari iyo isagoo imika uu takhriij leeyahayba oo e maaha wax imika cusube xaafidkii zay reer zayra ehe mandiqadeednaba ahaa saaxibu nasbi raaya takhriij waasicuu ku leeyahay xaafid ibnu xajarna takhriij dabacaadka zamaqshari barhkood laba madbacaysan ayuu isaguna leeyahay oo dhan oo dee kolley markaa wixii jiray ee kuwa kamid ahaa kutubta takhriijkaasi waa faa-iidada weynay leeyiyo miisado waysi bay caddaynayaan oo dee ruuxii markaa isagoo kitaabkii haysta oo asaaliibtii balaaqada iyo luqadii iyo bayaankii uu kuba shuuroobay ka faa-iidaysanaya ayaa waxyaalihii xaggaa wadciga ugaba imanayay dee kutubtaasaa ka ilaalinaysa oo kaga badbaadaya iskaga ogaanaya ictizaalkiisii qarsoonaana kollay dee kutubtan kale iyo waxa weeyaan saa insaafka iyo kuwa iyo intisaaf iyo isaga un had iyo goor kuba xidhan waxyaalihiisaasna ama umuurha uu isagu ama caddeeyo ama uu ishaarana qabta taas baaba lagaga badbaadi karaayo markaa marka uu kutubta alla haysto ruuxa kitaabkii si fiican waa uga faa'idaysan ba karaa bal markaa taas ba iyadana n waxa weeyaan jirto dee taas haddaba in bal in oo umuurahaasi de waa taas bal markaa sida lagu garanayo amaaraadkaas waxaan leenahay kuwa fadaailsha qur-aanka iyaga qartay oo yihi anaa sameeyey marka haddii ninkan waadici uu wixii marka dee la weydiiye lagula laabmo uu sheegtuu qirto mawduucnimadiisi waan garanaynaa taasi waa mid waxaa laga dheeraanayo wax dee mansiladiisa leh oo macnaa qirasho maayo laakiin qirashuu ka dhigan yihi masalan ninkani xadiiskan sheekh buu kaba warinaya isaga un mooye cid kaloo warinayso sheekha ka warinaysaana maba jirto oo dee marka duruqdii iyo wixii cid kale maba jirto waxaa la weydiiyey sheekhan uu kaba wariyey ee dee markaa isaga uu sheeganayo waktigii uu isaga dhashaa la weydiiyey ama uu wax ka wariyo taariikh buu sheegay sheekhaasiba aanu noolayn xadiiskii meel kale kama iman waa dariiqaasun isagiina waa kan dee wax caddaynaya inaanu aragba laba kulminba buu sheego sheekhu wakti uu dhintay ayaabuu leeyahi waan kaba wariyay si barhkood ay ku fadeexoobeen xagga taarikhda markaan utegi doonana dee bal markaa amtilo aan taas arki doono haddii ala yidhaha horena aan wax ugaba soo aragnay bal kutubtii hore haddaba taas oo kale qirasho uu qirtay maaha oo muu qirano anaa dejiyey muu odran laakiin waxay taallaa manzilo iqraar bay taallaayo kol haddaan isaga mooye cid kale sheekhan aanay ka sheegeyn sheekhiina dee arrintaasi ay muuqatay inaanu aragba ninkani aanu sooba gaadhinba ama waktigan uu sheegayo oo uu leeyahay sanadaasaan ka wariyay sheekhuba aanu noolayn arrintu yaanay qirasho ahaaninbe laakiin qirashay la mid tahay oo qirasho oo kale isagoo qartay wadcigii bay taasi laba mid tahay bal taasna waa lagu gartaa dee umuuro kalena culimadu oonu halkan noo soo dhigano way gartaano nasku hadduu dee qur-aanka iyo aayaddii qur-aanka ayd ee sariixayd si toosa oon lala jamcin karayn ugaba hor imanayo ama uu burinayo dee way isburinayaan marka ama xadiiskii mutawaatirka ahaa ama ijmaacii sariixii ahaa oonu aqbal ahayna ta'wiil iyo in lala jamciyo dee taasi waxaabay iyadna waa calaamo mawduucnimadiisa iyo waxaan inaanu asal lahayn tilmaamayso waa wax lagu garto umuuro kale oo iyaduna kollay kutubta qisooyinka dhigta fadaa'il alacmaal kaba waranta laga helayo kuwa badan ayaa iyaduna jirto iyo culimadu calaamad kaba dhigeenoo waxa weeyaan waa haddii xadiiskan ama waxaan inoo adee riwaayadan aan hayno uu ku sugan yahay ifraad lagu xadgudbay xaggii wacdiga yaboha iyo waxaan dee sawaabka iyo laysugu ballan qaadayo oo macnaa waxa weeyaan camal yar oon weyneyn ayaa sawaab aada iyo aada u badan ayaa laguba sheegay inuu leeyahay waa calaamo wadci shareecadu waa wax miisaan leh oo dee waxa weeyaan aan taas waxaan acmaashan iyo ciqaabaheeda iyo wacdiyadeeda iyo waxyaalahaasna wax tawaasun kaba dhexeeyo marka hadduu dee camal yar oo fudud ajri iyo sawaab aada iyo aada u wan laysuguba sheego bal taasna waa calaamo wa wacdi bay dhahaan oo dee luqmatun fii badni daa'icin afdal min binaa'i alfi jaamicin ku gaajaysanoo luqmad la siiya kunatu jaamic oo la dhiso way ka fadli badantay waa hadal aan dee shareecada ina kaba soo furi karin taasi oo kale waxaa kaloo iyadna lamid ah alifraad fi lwaciid xagga waciidka iyo goodigoo lagu xadgudbo ama mubaalaqo badan ay kuba sugantao camal yaroo kooban oo macsiyo yarun laguma tirin karoon saa u weyneyn ayaa ciqaab aada u weyn iyo dembi weyn ama ciqaab weyn baaba markaa meeshii ugu sugan oo ay usoo arooreysaa taasna waa calaamo tilmaamaysa waxaan inuu mawduucyoonu asal lahayn oo bal taasna axaadiista qusaasta iyo kutubta qaarkoode ama janno iyo waxyaalaha fadaaisheediiyo kaba warama ruuxba laa ilaha illa allahu yidhana afkiisa dee laga abuurayaa shimbir oo intaasoo luquul leiyo ama taasoo kale ama ruuxii waxaa la siinayaaba dee intaasoo waxa weeyaan magaalo dhan oo taasoo intaasoo qurfal oo mid kasta intaasoo sariirad oo mid kasta intaasoo xurulciino waxyaala saasa oo dee waxyaalaha ku badan waa calaamaad tilmaamaya waxaan inuu mawduuc yahayo dee taasna waa wax laguba garto ifraadka xaggaasana laguba garto dee arrinkan saddexaad uu inoo sheegi doonana wuxuu sheegay kuwa inoomuu sheegin haddii lafdigani marka la eega lafdigiisan ama macnihiisani macna rakig ka weya rakignimadu waa daciif hadii la yidhaha soobkan oo kale in mara lagu sifeeyo rika oo kale macnaa marka waa tolitaankiisi iyo marka bacfi kuba sugan yahay bal marka uu alfaadani marka la eego lafdi ahaan haddii laleeyahy waa lafdi baa macne laguma soo warina lafdigii baa lagu soo naqliyey alfaadani aanay u munaasibba ahayn rasuulka ilaahay fasaaxadiisii iyo balaaqadiisiiyo taa alfaado iska daciifo alfaadaha suuqiga ah iskaba tee caamiga iyo hadallada mahalhalkeen ishaysan ama xagga macnaha ifraadkaa fi lwacdi iyo ifraadkaa fi lwaciid rikadii macnaha wuu soo gelaya waayo dacfi macne ayay macne ahaan uguba sugan yahay taas oo kale hadduu waxyaalo mutanaaqidayda ama mutanaaqidada kulansanayana oo isburinayana ee rikadii macnawi ahayd baa imanaysa bal umuurahaasi waa waxyaalo iyadana lagu garanayo waxani inuu daciif yahay bal dee taas mee mawduucnimadiisa kolleyna waa umuuro halkan inoo yar si dawaabida oo amhilo badanna aan kutubtaa kale dee mawduuca kaba helayno bal taas buu yihi waa intaa intuu sheegay oo wuxuu weye curafu waa la garanaya alwadcu wadcigii bilcqraari qirasho raawigiisi qirtay baa lagu garan iyo wamaa nuzila wixii la dejiyey mansilatahu isaga martabadiisa la dejiyey ee lamid ah iyaanu iqraar ahaanin be waana ta aan sheegnay warubbamaa yucrafu in la gartaa la arkaa birikati oo wuxuu rubamaada uga cabiray kol kol lafdigani wuxuu dhici karta inuu kaba yimaado tasaruf xadiidkii lagu tasarufay oo macne lagu soo wariyey ee lafdigu kii rasuulkaba aanu ahayn oo markii ruux kale cibaaradiisii la yimi rikadan lafdigii ay taa kaba timo dee kolley baltaas waa wax hunsasho leh oo bal in macne lagu wariyey in kaliya in la iskaba hubsaday lakin rikadu hadday macnawi noqoto iyada dee ma noqonaysa taas taa ifraadkaas oo kale iyo fi lwacdi aw alwaciid iyo waxyaalaha mutanaaqibaadka markuu macnahaan u kulansanayo o kale oo shareicadii markuu ama qur-aanka naska sariixa dee burinayo ama xadiidkii mutawaatirka ama ijmaaci waa waxyaala dee rikada macnawiga isaga wada laabmi karta oo waxa weeye iyada taasaa lagu garanaya lakin rikada laftigaa kolkol wixii lafti aan laguma soo warina macne marka lagu soo wariye lagu tasarufay waxaa laga yaabaa tasarufka inuu qalad kaba dhaco alfaadan dee la yar qoonsanayo ee laleeyahy alfaadii rasuulka uma kuma eto uma munaasiban aha inay kaba timaado xagga laftiga oo tan buu rabo ugaba ugaba cabire xaggan dee tasarufkii lagu tasarufay macne ahaan lagu wariye inay kaba timaado suurtagala qultu waxaan idhi istashkala wuu ishkaalsaday oo macnaa wuxuu ku tiriyey wax mushkil ah oo meesha masale ishkaal leh asabajiyu ninkaa sabat loo niseye sabatna sabat lbaxrina waa badda uun ama xeebteed maya dhexdeeda xadiiskii yarkabuuna sabata hada albaxr ee haweeneydii umu xaraam rasuulka ilaahay manaamkiisii uu ku yihi waxa la i bandhigay oo la itusay isagoo qusraya intu soo toosay dad ummadayda kamida oo badan korkeeda iyo halkaa dhexdeeda dee fuulayo iyagoo dee waxfuushan iyagoo jihaad u baxayo oo kale iyadna ay lahayd dee in iga dhig in waxa weeye kuwa aan kamid noqdo rasuulku yihi anti minhum bal xadiidkaas oo kale laftiga sabat uu kusoo arooray wasad albaxrina way ku fasireen dahar albaxrina way kuma fasireen imanka nisbada horta ninka uu ujeedo waa imaamkii shahirka ahaa ibnu daqiiq alciid horena waa kan wali abilfatxi fi liqtiraaxi aynu usoo marnay isagoo lahaa kunyadiisa iyo kitaabkiisu inoo sheegay sababtna isagaaba shaarixa odhan doono ama sharaxa kuba yidhi kolkol buu imaamka ibnu daqiiq alciid lafdiga qoran jiray asabatiyo khadkiisa kuba qori jiray sababtuna waxay ahayd isagoo waalidadii laba socda dooni ay fuushan yihiin kolley xasan laguma soo jeedo ayuu meelaha yanbacagaheedan halkan dee magaaladan dee xeebta ku taalee sacuudiga ama xeebta ayuu ku dhashay dee badiiba markaasaa dee halkaa halkaasuu ku dhashay imaamkan ibnu daqiiq alciid saasuu kolkol isagu naftiisa asabatiyi u qori jiray imankana taas buu leeyahay oo waa haddaba waa ibnu daqiiq alciida wuxuu ishkaalsaday uu ku tiriyay wax mushkila alqadca goynta la goynayo ee la jasminayo bilwadci mawduucnimo xadiis ama khabar loo jasminayo calaa ma kii ictirafa uu qirtay alwaadicu kii waadicaha oo macnaa waa cala marwiyi ladi ictirafa alwaadicu anahu wadacahu wey macnaa waxaana wari la wariyey ee kii sameeyey uu leeya anigaa sameeyey ee uu qiranayo inaan yaqiinino jasmino inuu waxani been yahay taas buu ishkaal ka muujiyey sababtuna waxa weeye idcille waa tani waxaa laga qadiya kadibu inuu been sheegaa la arkaa oo iqraarkiisaba ku been sheego marka balaa narudu markaas waa hadalkiisuno marka arrinku taas ma jasminayne laakiin balaa naruduhu waan celinaynaa iqraarkiisa inagoo ku camal falaynaa wanudribu waanan ka jeedsanaynaa xadiidka intan canhu xaggiisa waan iskaga tegay inaan ka jeedsanayna ama xujaysanayno waxa hadalkan iyo kolle waa hadal aynu sharxu nuqbana kuba soo aragnay isagoon waxa weeye dee sheekuna cadeeye xaafidna xajaralkaan kuba soo aragnay dee si u jeeday inaanay tani ahayn markaa oo dee si ay barhkood ay kaba fahmeen oo inaan mawduucnimo loogu sugahayn qirashada oo wadcigii aan iqraar lagu sugayn inaanu taa ujeedin bal taas isagoo taas u tawjiihinaya waynu soo mareen macnuhu waxa weeyaan ishkaal buu halkan xagga marka la eego taa horuu yihi wayucrafu lwadcu biliqraar wadcigii waxaa lagu garanayaa qirasho ruuxi qirtay dee ninkii beenaalo ahaa markuu yidhaha anaa waxaan sameeyey waa nin beenaalo ah waxaa suurtagala inuu dee hadalkiisan ba ujeedo kale ka leeyu been ku sheegayo iqraarkan uu leeyahy waxa khabarkan anaa ikhtiraacday oo anaa sameeyey oo anaa san ku wariyey inuu taa nafteeda ku been sheegayna waa beenaale markaa xaggaasuu ishkaalka ka muujiyo markaa in la dee gooyo uun oo la jasmiyo inuu waxani mawduuc yahay iqraarkiisaasuun u markaa lagu jasmiyo ayuu ishkaal ka muujuu leeyahay waxaa suurtagalay inuu marka horeba ujeedo kale isagoo kaleh ama si aan khabarkan loo qaadan ama wax kale inuu been sheegayabo iqraarkiisaba been yaha suurtagalayna waa nin beenaalo ah ninka beenaalaana warkiisa lama qaadan jirin marka iqraarkiisaba inuu been yahayo saa daraaddeed jasmin la jasmiyo la yidhaho waxaanin uu qirtay waa mawduuc un la yidhaaho taasuu ishkaal kaba muujiye bal markaa kolleyna waxaan filaya sharxu noqon de waa waynu soo marray walo de wakti hore ay hayd oo dee in bal markaa laiska iloobi karo xaafidna xajire hadalkana wuxuu kula hadale horta laba arrimood baa yar kala duwan midi waa yaqiinta la yaqiininayo wixii inuu xaqiiqadiisu saa tahay kol hadduu hadalkiisaba ninku saa yihi midna waa camalfalkan mawduucnimo intaynu u ictiqaadino ama aan u xukmino aan kaba tegayno markaa xagga dee yaqiinta iyo in la jasmiyo ruuxu waa runoo been wuu ku sheegi karaa iqraarkan isagoo qarab ama wax ka badanba kaba leh beentan uu sheegaye dambe eeon beentaa horeba ahayn laakiin xagga kale xukum ahaan dee iyada tani danigan kol hadduu yihi waxaan waan sameeyey meel kalena aynaan karin hadduu wixii intuu leeyahay anaa ikhtiraacday duruq kale aan uhelayno hadalkiisa burinayeyna taasi ma imanayse meel kale iyo duruq kalena aynaan uhaynin isagu ka warinayo uu yahay dani markaa dee meeshii dani adag baan malaynaynaa inuu waxani mawduuc yahay danigaa qaalibkiina axkaamta shareecada intooda badaniba way kuwa binaysan tahay oo dee yaqiin marka meelaha xukum saas oo kale ah yaqiin uun inuu ku sugnaado lama doono oo ama looma sii baahno way adkaanaysaaba haddii kale axkaami nooma sugnaanayso danigii qaalibka ahaa ee dee shaki iyo taradudun aan ahayn dani adagoo wixii loo malaynayaa yaqiin iyo qadci xadeed haddaanu gaadhinba waa lagu camal falaa oo siaan kitaabkaa kusoo aragnay haddaan danigan qaalibkaa lagu camal falahayn nin yidhi anaa hebel dilay oo isagu qirtay taasi may keenten in loo qisaaso iqraarkiisaas waayo waaba intaasuu been sheegayo laakiin hadalkiisa deedna wax saasa ma qiranaye dani qaalib waxaan umalaynaa ka dilay inuu yahay kii isagu muctarifkaayo zine isagu qiranayay halkuu ku sinaysanayo cidimay ogeyn markaa markuu yimaado ilaah waan zinaystay iqraarkiisi waa lagu camal fali jiray kol haddii caqligiisu dhan yahay oo dee ikraah iyo waxyaalahaasna jirin in iqraarkaa lagu camal falaya maaha inaynu yaqiinin inaynu xadgaadhnay walow markhaatiga uu kasii xoog badan yahay iqraarku oo iqraarku isagaa sayid aladila ah markhaatigaa ka dambeeyo iqraarkaa ka horeeya waayo bal markaa iqraarkii walow imaka aynu ku camal falayno laakiin arrintu waa dani adag baa kol hadduu qiranayo aan u malaynaynaa inuu waxa weeyaan zinaystay ee maaha dee yaqiin xaddeed aan ina ixtimaal kuba iman oo asal ahaan ruuxan dee waxa weeyaan uu xaqiiqadu ay taa tahay waayo taasi waa wax nagaba qarsoon ruuxana kolkol waaba been sheegi karaa wax kalaa kaba dhici kara umuuro kalaaba ku xambaari kara nin nolon dhacay oo le bal adduunyadaba aada kaba socotid baaba iskaba iman kara waxyaalaha ixtimaalaha iskaba iman kara marka de waa taasoo umuuraha kale shareecadaba ee bal qatli keenayaba danigaa qaalibkaa lagu camal falay marka halkana taasoo kale unbay noqonaysaa oo dee maaha un inaynu u baahannahay wixii inuu yaqiin iyo hubaal gaadho xaddeed gaadho un oo markaas aynu u baahannahay maaha waayo haddii kale umuuro badan oo dee imika taa aan kuba dhaqmayno oo aan kuba camal falno ayaa ahaan laydin naga wada joogsado isaguna kolley xagga inaan lagu camal falin ugama jeede oo in waxa weeyaan taasoo taa shaki kaba muujinayo ama ishkaalke ishkaalku waxa weeyaan un jasmin la jasmiyo oo macnaa la yidhaha waxani waa hubaal iyo yaqiin taasun buu ishkaalkiisi yahay qolki waxaa hi istashkala wuxuu ishkaalsaday oo uu ku tiriya wax mushkila asabatiyu ninkaa sabadkaas ama halkaas saaxibkaa loo nisbeeyo waa ibnu daqiiq alcida alqabca jasminta wey qabcina waa goyn la gooyo oo la yaqiin waa si cilmigii qaciga ama yaqiintahaydaynu soo maray oo kale alqabca bilwadci mawduucnimo la jasmiyo calama kii loo jasmiya ama wixii dee la warinaye ictirafa uu qirtay alwaadicu kan dejiyey uu qirtay maxay biwadcihi inuu dee mawduucnimada siyada inuu isagu dejiye uu qirtay taasoo uu qirtay sababtuna waa maxay id qad id cille qad yakdibu inuu been sheegaaba dhici karta uu ku been sheegay iqraarkiisan marka arrintu maxay tahay waan ictimaadsanaynaayo waan celinaynaayo ma xujaysanayno laakiin waxata u jeedaa waxa weeye inaynu iqraarkaasun ka dhigno wax qaadica inuu mawduuc yahay oo qaadic laga dhigo taasun buu ishkaalkiisu yahay laakiin xaggii radintii cadamna ixtijaajyadu waa taa isagba ma diidana falaa narudhu waan celinaynaa waa khabarkaa uu waadiciisi qartay inuu deshiyey wanudribu waanan ka jeedsanayna nudribu weeyaan oo abraba ti abraba way macnaa carabe wanudribu canhu xaggiisana waan ka jeedsanayna kuma camal falina ma xujaysanayno bal markaa taas wey bal kolley umuuro kale oo aanan sheegin oo sharaxa inooguma sugana way jirtaa kolkol in xaalo laga qaadanayo ama qariino raawiga laga qaadanayo laga fahmayo oo mawduucnimadii taa xadiidkii looguma xukminayo amase waxaan la wariyey xaalo lagaba qaadanayo taasoo qariino lagaba qaadanayo marka haamishkana amsilu idin dhigtay laakiin meel unbaan yar doonaya inaan yar tasxiixiye waxa uu leeyahay hawaamishta qaarkood bu markuu qariinadaa raawiga xaggiisa kaba ahaatay uu soo naqliyey ma waqaca limamun ibn axmed anahu dikira bixadrati alkhilaafu fi kowni xasani samica min abi hurayrata awlaa macnaa ninkaa maamun ibn axmed oo dee kuwa wadaacinta kaba mid ahaa ayaa isagu majlisu fadhiyaa dadkii ay ku lagu laga markaa lasoo qaaday talow xasan miyuu ka maqlay abi hurayre mise kama maqlin oo dee masalo intooda badani aanay usugna samaaci walow si fiican uu soo gaadhay oo sanado badan dee waxa weeye markaa nin weyn uu ahaa markaa abi hurayra dhintayba ama dee adigu nin caalimaba uu ahaa bal markaa taas baa jirtay haddaba tiibuu markii halkuu waxyaalo kale ka daliishan lahaa fasaaqa fi lxaali isnaadin ila nabiyi sala allahu alay wasalam xadathana fulan can fulan bun bal waa been cad oo dee ruuxa laga yaqiiqsoodo markaasaa muxuu ihi anahu halkaasaa wuxuu qoray bayna qowseynka ay ilma'muunu kolley siyaaquna taas ma aha waayo sanad buu waday rasuulka ilaahay buu sheegay anahu qaala taala damirka anahu dee walow aanu imaka kalaam mazcuuma waxaan yahay wuxuu u laabmayaa rasuulku u laabmayaa markaa in isagu xujo kaba dhiganaya oo qowl rasuulku doonaya inuu xujaysto uu samaystayo waana been cabdi o qaawanbade oo marka maxay halkan uu leeyahy ayilmaamuun maaha wa anahu qaala rasuulku inuu yidhi buu markaa sanadkii waday samica alxasan min abi hurayra xasan xaggu dee waktigii rasuulka miyuu joogayba wuxuu ka dhigay markaas si masaladii ay u noqoto wax lagu kala baxo ayuu sanad intuu kaxeeyey buui nabigaa yihi xasan abi hurayra waxaa ka maqlay xasanna goormuu yimi waktidan bal markaa taas oo kale weeye laftigaas man anahudaan doonaya inaan saxo bal axmed ibn cabdillahi alxaraarina taas insha alla dib baan uhubsan doonaa waayo wakti baan yar haysan in jawabaari nin la odhan jira yahayna waa suurtagale laakiin laftiga xaraari waan hubsan doonaa wax laga yaaba inaan saa xaalad ahayn ee bal marka qariinadu marwigata iyo waxyaalahaasna eegta almaqluubu maqluubkii ayuu kani maxalkiisii yahay kale hawaamishu waa iska aad bay mufiid u tahay marka la eego tasimooyinkiisa iyo waxyaalaha laba imanayo ee waxyaalaha khadaada maduuciga dhacaysa un mooye maqluubkii kii la dabagediyey ayaa maxalkiisii kan yahay kolle anwaacdii xadiiskee bal dee qaybo qariibkii iyo casiiskii iyo mashhuurkii iyo caarigii iyo naazilkii iyo kuwaasi way inoo dambeeyaan oo meel dambe ayuu ku keenaa isagoo muqadimadii daba socda intaynaan sifadii riwaayada xadiiska iyo ama raawiga iyo waxyaalahaas iyo umuuro kuba tacalluqsan aynaan bilaabin waa noocii uguba dambeeya xaafid xajarna kitaabkiisa nukat oo halka uu ku inta la hayaa halkay ku dhamaato weeye nooca maqluubka ayuu ku dhammaadaa ee makaan hayno khalaas wax dambe kitaabkiisaas kuma sugna almaqluubu waqasamuu way qaybiyeen culimadu almaqluuba kaa la dabagediye maqluubkaa qismayni laba qaybood bay u qaybiyeen oo dee mid isagoo camdi u dhaca iyo mid sahwi u dhaca ama waxa weeyaan dee sanadkiina waa gelaya matnigiina waa gelaya kollay de way kaba banaanaysahay laakiin labada qismi ay uqaybiyeenun labaduba waxa weeyaan waa labadii isnaadka waana labadii aynu kuba soo marnay waana xamdi labadiiba wax u dhacayo kuwii sahwigama sheegin waana labadii aynu kuba soo marnay bayquuniyada beyt keliya haba ahaatee tiiba weeyeen oo taasoo walmaqlubu qismaani tala ibdaalu raawi ma biraawi biqismo wa qalbi isnaadin limatin qismo oo markaa laba qaybood bay uqaybiyeen oo labaduba waa qalbigii sanadka dhacayay maxay uqaybiyeen kama sii bedelo ilaa maaki kaana ahaadee mashhuuran mid shuhroobay biraawin raawi ku shuhroobay oo ubdila markaa la bedelay biwaaxidin waa raawi kale oo halkiisii la dhigay oo dabaqad meel lagu bedelo raawigaa kaleo nadiirihii isaga u dhigma oo xaggii dabaqada ay isku mid yihiin labadnoon islahayn oon isku casriba ahayn haddii laisku bedelo taasi sanadkii baaban isqaban ahayn isaga nadiirkiisa maxaa taa loo yeelayaa kay yurqada si loo xiiseeyo loo jeclaado fiihi xadiidkan riwaayadiiso dee marka sanad baa lagu yaqaanee nin kale oon markii hore riwaayadiisa lagu aqoono culimada badankooda aan agtiisa agtooda kubaba sugnayn ama culimadaba aan agtooda kuba sugnayn iyo ruwaadii halkan la keeno dadkii baa xiisaynayo sanad labaad bay heleen raawi labaad oo ninkii hore raacay ayaa la helayaayo taasna waa taynu soo maray xaggii taabica iyo shaahidkaiyo inay xoogeyn iyo taqwiyo keento si taa looguma xiiseeyo maxaana loo yeelayaa liliqraabi kollay markan wasanka la aqriayo hamsadan waa la tasi ama dee hamsatu wasli baa loo bedelaya waa liliqraabi waa qariibyeel macnaa si loola yimaado waxaan dadkii kale agtooda kuba sugnayn oo qariib ahoo idama suqriba macnaha waxa weeye marka la qariibsado wixii ee la markaa lagu tiriyo qariib inuu yahay oo dadkii kale agtooda aan lagaba helayn markaa dara waktigaas ee yurqabu fiihi wey markaa la jeclaysto xaggii riwaayadiisi oo ruuxii looga baahdo oo lagaba qaato nooca kale ha inoo dambeeye ibdaal raawi ma biraawi qism waa intii uu shadrigaa kuwa yidhi ayuu sheeko laakiin dee waxyaalihii loogaba jeediyo wixii kaba dhalanayo buu inoo sheegay laba qaybood buu imaka intan taala inoogu qaybiya casharka maanta kolley intan siday aad gaadheen haddii a la idhaaho bal qaybta sahwiga waa dambaysaa qayb saddexaad ba iskala noqon kartaa uu inoo sheegi doono abyaada u dambaysa noocan labaday u qaybiyeen waxa weeye labaduba waa qalbigii sanad gelayay haddaba qalbigaa sanad gelaya ayaa laba u kala baxaya mid waxa weeyaan xadiidkani sanad buu leeyahay raawi baana lagu yaqaana xadiidkan inuu wariyo markaa nin hadiyo goor raggaa wabaacinta waxaa samayn jiray waana kuwa yidhaahaan sariqada ku sheegaan sariqada xadiidkiiyo waxyaalahaas baa iyaguna ficilkan kuba kici jiray marka maxay samaynayaan raawigii xadiidka riwaayadiisa lagu yaqaanay buu ka qaadayaayo halkiisii buu nin kala dhigayaa oo isku dabaqo yihiin ayuu dhigayaa maxaa taa uu yeelayaa dee sahwi wuxuu dhacaa way jiraan or wuxuu ku qaldamo taas looma jeedo imaka halkan camdi buu samaynayaa nin waxaan iqraabka yidhaahaan iqraabka waxay ka dhigan tahay shay qariib uu la yimaado oo dadkii kale agtooda aan lagaba helay masalan xadiis ka soo qaad la warinayay oo naafic laga warinayay can ibni cumar ayuu naaficdii ka qaadayaayo saalim oo ismayna cabdillahi ibni cumar oo halkii dhigaya dadkii markaa waxay ku wariyeen xadiiskoo lagu yaqaanay naafic waxaaba lagu tirinayay qariib inuu yahay marka markaa ay meesha la helo riwaayadan kaleu isagu la yimi ee saalim can ibni cumar dene naafic haddii la idhaaho riwaayada in isaga laga wariyo loogama baahno culimadii oo dhan ba ama ruwaadii agtoodii kuba sugayo dadkii kale meesha uu doonu kaba helayaa ruuxiye marka uu isagu dadkii kale ma sheegayaan saalim eh isagu sanadkiisii saalim uu ku sugan yahay dadka way xiisaynayaanoo shay qariib ah oo markaa markii hore de ayuu noqonaya waxan oo la qariibsado maanta oo aan ahayn kii hore la yaqaanay marka gees kalena xadiidkii hore dee sanad labaad oo usoo biiray noqon marka dadkii baa xiisaynaya jecloonaya doonaya in xadiidkan ay wariyaan oo isagii baana looga baahanaya isagii ayaa looga baahanayaayo haddii waxay yidhaheen makhaalif ka curafo haddaad doonaysa in lagu barto dadku waxa ay wataan ma wax ka duwan la kaalay dee hadhow waa laysu kaa tilmaamay ninkii raawiga ahaana waa laysugu iman oo sanadkan aan agtiisa un mooye meel kale lagaba helayn ayaa isagii laga warin oo uu ku shuuroobi taasoo dadkiibaa saa wixiina u jeclaysanaya bal taasi iyadu waa nooc waana nooca ugu sii khadiirsan waayo ruuxan keliya waa isla dabaqo meel keliya ahaayeen inta badan lama dareemayo ragga xufaada ah mooyaane hadiyo goorna waxaa waxa samayn jiray raggii wadaacinta misaalkuna misaalle xaggoosu idin yaalaaba sharaxa wayd eega doontaan bal markaa taasi waa nooc nooca labaadna waan arki doonaa oo wuxu uhi waqasamuu way qaybiyeen almaqluuba qismayni laba qaybood bay u qaybiyeen waa dee camdi mid u dhaca iyo mid sahwi uba dhaca halkan barhkood bal waxa weeyaan walcamda ilaa qismayn halkan waa waxaan filaya fatxu maqidka sakaawi iyo fatxulbaaqigaba labadaba intay lafta camdi soo qadarteen bay halkan ilaa dabadeedna qismi kaba dhigteen si ay ugu suurto gasho inay halkaa soo gashadaan mugtade oo idhaan axaduhuma ma kana mashhuura mi haddaan doonno waan sid laftigan baan la qubaysanaynayo waayo waa iska yar taqdiiraad badane ilaa qism laba qaybood bay uqaybiyeen maxay uqaybiyeen qasamuu almaqluba ilaa ma wax ama nooc kaana ahaaday mashhuuran mid lagu yaqaano baraawin raawi lagu yaqaano oo ubdila la bedelay biwaaxidi maalin dhaweyd aynu soo haynay halkii mucalalka waaye xadiidkii yacla bni cubayd ay markaa uu sawri ka wariyay albayacani bilkhiyaar laftiga abdele iyo istabdele iyo ba'da gasha waa ta aan sooba sheegnay maanta halkan ba'dani waxay gashay kii maakuudka ahaa kii lasoo qaatay sida halkii oo kale may u gelin kii matruuka abdalla camran bicabdillaahi bi aynu soo maray umay gelin hadalkii kuma sugnaana waa ti aan soo sheegnay ubdila waa la bedelayoo dee waxa weeyaan markaa raawigaasa maa kaana mashhuura biraawina ubdila la bedelay biwaaxidin mid lagu bedelay markaa waaxidku waa kii isaga waa laga tegay raawigaase waa kii halkiisa la dhigayay oo nadiirihii isaga dabaqadiisa u dhigma maxaa loo bedelaya kay yurgaba fiihi kollay qraab iyo intan iska yar waxaad moodaa alfaadada yar ziyaadiin ay jireen xataa muqadimadii musalaxanay kuma sugnayn oo lagaba maarmi kari lahay kay yurqada si loo xiiseeyo loo jeclaado fiihi ay fii riwaayatin macnaa uu socdo waxna riwaayada buu ku socodsiinaya isagii baa loo baahanaya loogu imanaya nin mashhuuru noqon oo markaa loo soo qasto oo la yidhaha xadiiskii fulan ee sanadka